halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka e v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha sebteembarna waa laba sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya sahar ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida nin hubaysan oo ugu yaraan sagaal qof ku dilay labiyo labaatan qof oo kalena dhaawacay weerar uu ka geystay magaalo ku taalla galbeedka gobolka texas ee dalkan maraykanka magaalada aan deganahay waxaa la yidhaahdaa midland texas nin la leeyahay wuu cadaysnaa oo nin shaqo laga soo faa'irgareeyey ayaa dad badan ku laayay magaalada waxaa kaloo aad maqli doontaan xaflad xalay lagu qabtay gobolka virginia oo loogu dabaaldegaya gebagabada tartanka kubadda cagta ee kooxaha soomaalida ee ka dhisan qaar ka mida magaalooyinka ku yaala waqooyiga ameerika hay-adaha qaabilsan deeqaha waxbarashada qaarkood oo ka digaya saamaynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keenaan carruurta gaadhay xilligii waxbarashada
hay-adda f b i da ayaa sheegtay in nin hubaysan uu toddoba qof ku dilay laba iyo labaatan kalena uu ku dhaawacay magaalada odessa ee gobolka texas sabtidii inuu ahaa ninkaasi nin si iskiis ah u fuliyo weerarkaasi islamarkaana aanu xiriir la lahayn kooxaha caalamigaha iyo kuwa gudaha ee argagixisada ninkan wax toogtay ayaa afduubtay gaari kuwa warqadaha boostada qaada ah isagoo rasaas ku furayay baabuurta kale ee wadada weyn ee ama highweyga loo yaqaano uu baal marayay ka hor intii aysan dilin booliis dadka dhintay waxaa ku jira wiil dhallinyaraha oo dhowr iyo toban jir ah sidoo kalena dadka dhaawacmay waxaa ku jira saddex booliiska ka tirsan iyo gabar toddobiyo toban bilood jirta oo ay rasaastu haleeshay madaxa booliiska odessa michael kerk ayaa sheegay shalay in aysan jirin sabab la sheegi karo oo ka dambeysay in ninkani rasaas ku furo dad wadada marayay wuxuu xusay oo kale in ninkani uu yahay soddon iyo lix jir laguna magacaabo seed ador
ra-iisul wasaaraha bahamas hober menes ayaa sheegay shalayto oo axad ahayd inay tahay maalintii noloshiisa ugu xumayd iyadoo ay duufaanada dorian loogu magacdaray ay garaacayso jasiiradda waxaana la sheegay in duufaantani ay tahay tii ugu xooga badnayd ee soo marta muddo afar iyo siddeetan sannadooda menes ayaa sidoo kale sheegay in dadka qaarkii aanay weli maqal digniintii duufaanada laga bixinayay sidoo kalena wuxuu sheegay inay jiraan dad diiday in ay guryahooda ka tagaan waxaana uu rajeeyey dadkaasi inaanay noqon markii ugu dambeeyey ee ay codkooda maqlaan duufaantan dorian ayaa sidoo kale waxa ay ku soo jihaysan tahay jasiiradda loo yaqaano grade abaco ee bahamas iyo grand bahamas island iyada oo heerkeedu uu yahay darajada shanaad ee lagu cabiro duufaanada waana mid masiibo ah oo aad u xoog badan kuna socota qiyaas dhan laba boqol iyo shan iyo sagaashan kilomitir saacaddiiba duufaanada dorian ayaa sidoo kale waxaa hadda laga saadaalinayaa xeebaha bariga ee maraykanka inay ku dhufato waxaana ka mida meelaha la saadaalinayo inay soo gaadhayso gobolka falorida maanta oo isniina iyo beri oo salaasaha
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington hay-adaha deeqaha waxbarasho bixiya ee caalamka ayaa baadigoob ugu jira helitaanka lacag gaaraysa hal dhibic sideed bilyan oo dollar si ay waxbarasho u helaan sagaal milyan oo caruur ah ilaa sanadka labada kun iyo kooiyo labaatanka mashruucan oo loogu magacdaray waxbarashada nagama sugi karto ayaa lagu hindisay shirweynihii bani aadanimada ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii hogaamiyaasha caalamku ay iskugu yimaadeen liisa shalain ayaa warbixintan ka soo dirtay jeneva sahre ciidla nur ayaa noo soo koobaysa mashruucan horumarinta waxbarashada ayaa loo ururiyey lacag gaadhaysa shan boqol oo milyan oo dollarka maraykanka tan iyo markii la hirgeliyey lacag ururintii ugu horreysay sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii sida warbixinta lagu sheegayna waxay deeq waxbarasho u fidiyeen hal milyan iyo bar caruur ah oo ku kala nool sagaal iyo labaatan waddan oo ay badankooda ka jiraan qalalaase iyo masiibooyin dabiiciya yaasmiin shariif oo ah agaasimaha mashruucan loogu magacdaray waxbarashadu sugitaan ma leh ayaa sheegtay in mashruucan xooggiisa lagu maalgeliyey waddamo ku yaala qaaradda afrika sida niger iyo burkina faso waddamadaasi oo ay sheegtay in baahida loo qabay waxbarashadu ay aada u sarraysay waxaa kale oo intaasi ku dartay in ay jiraan goobo waxbarasho oo ay ka diyaariyeen dalka kameruun oo aanay ardaydii tegin sababo la xidhiidha colaado ka sii huraya goboladaasi darteed waa tan yaasmiin shariif oo u warantay v o a mental health and psychosocial services that's number one and that is one of our absolute top priorities waxbarasho taya leh waxaa lagama maarmaan u ah in caafimaadka maskaxdu wanaagsan yahay islamarkaana ay suurtagal tahay deegaan deggan oo adeegyo maskax ahaan u roonna laga bixin karo arrimahaasina safka hore ayay kaga jiraan qorshahayaga waxaa kaloo aan meesha ka maqnayn sinaanta dhinaca waxbarashada ee gabdhaha iyo wiilasha dhammaantoodna waa inay helaan waxbarasho taya leh oo mustaqbalkooda wax ka beddesha yaasmiin shariif waxaa kaloo ay intaasi ku dartay in dowladda waddanka afghanistan ay kala shaqeeyeen in hablaha iskuullada loo diro kuwii hore looga saarayna ay dib ugu celiyaan iyadoo aan la sugaynin inta ay dagaaladu ka dhammaanayaan dalkaasi warbixin ay qaramada midoobay dhowaan soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhowaad toddoba milyan oo caruura oo qaxooti ku ah dunida daafaheedu aanay iskuul tegin amaba aanay waxbarasho haysan yaasmiin shariif ayaa sheegtay in ku dhowaad boqolkiiba konton carruurta ay waxbarashada siiyaan ay yihiin qaxoonti hablo u badan iyadoo xustay in afar iyo toban kun oo carruur ah oo baahiyaha gaarkaa qaba ay haatan haystaan waxbarasho meelihii ay ku noolaayeen waxaa kaloo ay warbixintu intaasi ku dartay in carruurta qaar badan oo ka midii ay dugsiyada tagaan iyadoo ay dagaalla ka socdaan deegaanadooda taasina ay khatar iyo werwer ku hayso balse ay ku dadaalayaan sidii aan colaadda iyo jahligu iskugu raacin ubadka soo koraya warbixintii wariyaha v o eda liisa shalayn waxaa soo koobiysa sahra ciidlanuur
subax wanaagsan khyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington kooxda ay taageerto iiraan ee xisbullah ee dalka lubnaan fadhigoodu yahay ayaa dhowr gantaal oo kuwa taangiyada lagula dagaalamo ah ku weeraray saldhig ay leeyihiin ciidamada israa'iil iyo gaadhi kuwa gurmadka deg dega ah ee ambalaansiyada loo yaqaano hase ahaatee ma jirto cid wax ku noqotay sida laga soo xiganayo milatariga israa'iil ciidamada israa'iil waxa ay sheegeen inay ka jawaabeen gantaalla ay ku tuureen goobo ay ku sugan yihiin kooxda xusbulla oo ku yaala koonfurta lubnaan warbixintan waxaa jerusalem ka soo dirtay linda grandstein falastiin axmed imaan ayaa noo soo koobaysa
toddobaadkii hore israa'iil waxaa ku socday weeraro uga imanaya xisbullah tan iyo markii ay israa'iil weeraro cirka ah ku qaaday waxa ay ugu yeertay shirqool iiraan ay doonaysay inay ku weerarto waqooyiga israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr ka mid a weeraryahanada iiraan oo ay ku jiraan laba xubnood oo ka tirsan xisbullah waxaana uu ku hanjabay hogaamiyaha xisbullah xasan nasrullah inuu ka falcelin doono weeraradaasi jawaabtaasi waxay keentay dhowr gantaalaha lidka taangiyada ah oo lagu soo tuuray waqooyiga israa'il kuwaasoo ku dhacay xero milatariga israa'il ay leeyihiin iyo gaari ambalas milatarigu uu leeyahay balse ma aysan sababin wax khasaare nafeed ah xisbullah waxay sheegtay in bartilmaameedkoodu ahaa baabuurta hubaysan ee ciidanka iyadoo intaasi raacisay inay jiraan dad ku dhaawacmay shir jaraa'id oo ku aadanaa madaxweynaha dalka honduras oo booqanaya israa'il ayaa ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu waxa uu muuqday inuu ku qanacsanaa in weeraradii xisbullah aysan geysan wax khasaare ah התייעצויות עם הרמטכ"ל ועם אלופי צה"ל. אנחנו הותקפנו בכמה טילי נ"ט.
waxa uu sheegay in israa'il ay ka jawaabtay weerarkaasi isagoo xusay inuu amray in ciidamadu ay diyaar u noqdaan in ay ka jawaabaan wax walba uu soo wajaha afhayeen u hadla ciidamada israa'il ayaa sheegay inay israa'iil fulisay in ka badan boqol weerar oo dhanka cirka ah oo lala eegta bartilmaameedyo ay leeyihiin xisbullah oo ku yaala koonfurta lebnaan ra-iisul wasaaraha lebnaan sacad al xariiri ayaa weydiista beesha caalamka inay soo farageliyaan joojinta dagaalka ya-ir golaan oo ahaa ku-xigeenkii madaxa shaqaalaha haddana ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ayaa sheegay in xisbullah aysan diyaar u ahayn dagaal ay la gasho israa'iil מה שעשה חיזבאללה עד עכשיו, אה, ככל שאני מבין, מהתיאורים החלקיים, זה ירי נ"ט, זה לא יכולת חדשה.
waxa uu sheegay in xisbullah ay gantaalo hadda ka horba ku soo tuurtay israa'iil mana doonaysa buu yidhi xaaladda inay sii kiciso oo intaasii dhaafiso isku dhacyadan ayaa imanaya xilli wax ka yar laba toddobaad ay ka harsan yihiin markii labaad oo sanad gudihii ay dadka reer israa'iil u dareeraan doorasho kadib markii uu ra-iisul wasaare netanyahu awoodi waayey inuu soo dhiso dowlad wadaag ah kadib bishii abriil markii uu doorashada ku guulaystay hadda ayuuse rajaynayaa in guul kale uu soo hooyo warbixintii wariyaha v o eda linda granstein waxaa noo soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan nin hubaysan ayaa ugu yaraan sagaal qof toogasho ku dilay ku dhowaad labayo labaatan kalena ku dhaawacay kadib magaalo ku taala galbeedka gobolka texas ninka weerarkan geystay ayay hay-adaha ammaanka ku sheegeen inuu ahaa nin cadaan ah oo soddon jir ah oo ka carooday shaqo laga eriyay ninkan dadka laaye ayaa markii dambe ciidamada booliska rasaas ay ku dileen sahre ciidlo nur ayaa dhacdadaasi ka wareysata xuseen maxamed oo ka mid ah soomaalida ku nool magaaladaasi dadka lagu laayay ee xilliga weerarku dhacayay goobta ka agdhowa
Een, magaalada aan deganahay waxaa la yidhaahdaa midland texas Eh, marka een, eh, nin laleeyahay eh, wuu caraysnaa oo nin shaqo laga soo faairgareeyey ayaa eh, dad eh, badan ku laayay magaalada marka adigu ninku wuxuu ka bilaabay eh, waddada weyne highwayga dadkii socday eh, weliba khaasatan eh, baaburo waaweyn oo taraagyada ah oo ilaa sagaal taraag ah ayuu markii hore weeraray iyo baawr ilaa saddex gaari oo iyaguna yaryar eh, oo iyaguna waddada highwayga socday ayuu weeraray marka een, markii dambena highwayga wuu ka baxay magaaladii buu dhex galay marka iyadana dad kaleu wax ku yeelay meelo uu sii marayey eh, intaan isaga markii dambe dee ciidamada booliiska aanay dilin waa gartay Marka- xuseen ee goobta waad ka agdhoweyd meelaha uu ninkaasi dadka ku rasaaseeyey midkood ee wax sawira ma ka bixin kartaa qofka rasaasta riday iyo siduu ahaa xaaladiisu horta anigu eh, meesha waxa dhacaya warumaan hayn waddada unbaan iska marayey Mhm.
Een, markaa een, markaan meesha marayeyna wax yar baan eh, aan ka dambeeyey meesha aan soo maray wax yar ka hor markuu maray isagu waan gartay ayaan soo maray marka dadka qaarkood dhaawaca waan arkayey kasoonan fahamsanayn waxa dhacay Mhm.
oo eh, anigu laftaygu aana fahamsanayn marka een, waxa weeye marka hore ninka waxaa laleeyahay nin booliis ayaa joojiyey waddada ku joojiyey Eh, ninkii wuu markaa toogtay uu dilay waxaa laleeyahay hadda wuu weli ma dhiman ninkii askarigii waa dhaawac xun Mhm.
Eh, ninkii markuu dhaafayna sagaal baabuur oo baabuurada waaweyn ee taraagyada ah Ahe.
ayuu mid walba een, iyagoo socda weeraro xabad ku dhuftay iyo saddex baabuur oo kale marka anigu waxa weeye meesha wax yar kadib baan soo maray een, waan arkayay qaarkood qaarkood xitaa waxaban marnayba waxaan u malaynaya inay weli dadkii markaa dhaawaca ku jireen oo xataa booliisku aan weli soo gaarin een, waddadu weli may xidhnayd markaa markii dambe waa la xidhay may xidhnayn waddadu anagu markaa waxa socdaba maanaan arkay maanaan ogeynba Mhm.
Eh, marka daqiiqado yar buu meesha maray nasiib wanaag aniga waa waxay u badan tahay inaan kulmi lahayn oo dee dadka unbu ka aan ka mid ahaan lahayn uu weeraray Haya.
laakiin alxamdulilah ah, waxaan meel baan ku leexday saan alaab u dhigo intaa yar baan u malaynayaa fifteen minutes kaasaan isku gafnaan malaynayaa oo dib kuu dhigtay saacad saacadaada markaanay dhammaan dee kolley waa waa lagu dhaafinayaa wixii khatar ahayd dee eh, dee kugu soo socda marka wax yar baan isku gasnay magaranaysa waan gartay markii eh, ciidamada ammaanku qabteen ninkii ma la dilay mise eh, marka horeba nolol laguma qabane isagoo dhintay baa la qabtay may may ninkan nin dagaalamayo anin ugu talagalay inuu dagaalamo ahaa marka eh, wuxuu sameeyey ninka booliiska markuu dilay ayuu markiiba tactic uu la yimid inuu si gaarigiisi ma hadii dee gaariga boliiska ahee soo daba istaagay xitaa ninkii hadduu xitaa dhintay kamarada ku rakabana way qabanaysaa baabuurkaa dee uu joojiyey qofkaa askarigaas baabuurku joojiyey way garanaysaa dhaatadii way diraysaa kolleyba marka wuu ogyahay in baabuurkaa la raadinayo uu dee kamaradu qabato marka waxaa laleeyahay markiiba wuxuu sameeyey wax yar kadib baabuurka boliiska markuu dilayba wuxuu sameeyey wuxuu hadda weeraray baabuur taraag bas yaroo kuwa deliveriga ah ayuu weeraray naag waday naagtii wuu dilay naagtii uu ka tuuray marka baabuurkii uu kaxaystay baabuurkii uu muddo dhan wax ku weeraray oo aan oo dee baabuur delivery cidina kama shakeyso oo xitaa marka kugu soo dhawaado dee kama shakeyso waxaad ka leedaha baabuurkii deliveriga marka saasuu ku weeray marka markii dambe wax yar kadib booliisku aad bay u dadaaleen wallaahi aad bay dadaal xoogay la yimaadeen marka wax yar kadibba way ogaadeen baabuurku wataa nooca uu yahay marka markay ogaadeen ay dadkana uga digeen iyaguna ay baadis ku sameeyeen meel walba jidwalba xeleen way heleen markii wax yar kadib meelo kaleo u weeraray ay ku ay ay ku heleen way daba ordeen marka waxay ku qabteen meel weyn oo moola agtiisa marka wallahi aad bay u dadaaleen hadduu moolkaa geli lahaa khasaare aad aad aad u culus buu geysan lahaa dad aad badan buuna de meesha khasaare ugu geysan lahaa laakiin nasiib wanaag ninkii meesha sida la ii sheegay geesinimo xoog luu sameeyey taasay saas u ahaa moolka aan ku helayna hadda waan gartay dhowaanahan waxaa soo badanaya weerarada sida wadartaa loogu geysanayo dad badan lagu leynayo dalka mareykanka cabsidaasi iyo welwelkaasi sidee looga dareemayaa gobolka texas ee aada joogto
horta magaaladan cabsi xoog laa dhacday ilaa shalay ilaa hadda aan kula hadlayo wadadu aad bay u yarta hadda xataa suuqyadii waaweynaa wax ka adeeganaya ma jiraan maantoo kale mashquul bay ahaan lahayd wadadu highwaygii weynaa xitaa itwaniga wax socdaa ma jiraan saakoo kale de waxba ma soconba madalka qaar bay oranaysa magaalada mid laga guuray saak xalay sidii oo kale marka cabsi aada u weyn baa jirta dadkiiba xitaa kala shakiyey
kaasi waxa uu ahaa xuseen maxamed oo ka mida soomaalida ku nool magaalada toogashadaasi ay ka dhacday xilligii weerarku uu dhacayana goobta ka agdhawaa wuxuu u warramaya waryaheena sahre ciidla nuur
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington tartan ciyaareed oo ay ka qayb galeen kooxo soomaaliya oo ka kala dhisan magaalooyinka toronto canada colombus ohio atlanta georgia iyo magaaladan washington d c ayaa oo iyadu marti gelinaysay ayaa lasoo gabagabeeyey tartankan oo sanadkiiba mar la qabto waxaa koobkii ku guuleysatay kooxdii ka dhisnayd magaaladan washington d c munaasabad haddaba lagu maamuusayay gabagabada ciyaaraha ayaa lagu qabtay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington waxaana munaasabadaasi ka qayb galay oo haatanba ku sugan wariyahayaga maxamed colaad xasan oo warbixintan inoo haya haye colaad
waa mahadsan tahay falastiin waxaan joognaa magaalada springfield ee gobolka virginia duleedka washington halkaasoo ay ka socoto munaasabad ay leeyihiin bahda isboortiga soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo dunida ka yimid gaar ahaan waxaa halkan u badan oo yimid magaalooyinka toronto canada colombus ohio london iyo weliba magaaladan washington d c bahda isboortiga ee odayaashii cuslaaday dhalinyaradii kulli way wada joogaan bal waxaan ku hormarayaa kalifrico laacibkii soomaaliyeed oo ka mid a qabanqaabayaashii tartankan bal waxaan weydiinayaa kalif si kooban taariikhda tartankan iyo ciyaarihii maanta ka dhacay d c wixii ay ku dhamaadeen natiijadooda
bismillahi raxmaan iraxiim runtii waxaan horta u mahad celinayaa mataqan dadka walaalaheen isteedyada kala duwan kasoo qayb galay cayaarahana runtii marka ugu horreysay waxaa bilaabay washington d c iyo boston ay ka bilaabatay kadibna markii soomaalida canada ay soo gashay ayaa iyadana aan ku darnay canadana inaan mataqanaa aan tagno sanad walbana labor dayga waxaan ku qabanaa cayaaro washington d c area ay kasoo qayb galaan isteedyada kala duwan ee mataqana maraykanka uu leeyahay toronto sanadkan aytana runtii waxa weye afar team ayaa kasoo qayb gashay ee washington d c ay ku jirto waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay runtii dad walaalaheen oo iyagana ingiriiska nooga yimi inay nagala soo qayb galaan cayaaraha novemberna waxaan aadaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo mataqaanaa cabdidaasi waxaa garab taagan khaliif ile oo ka mid ah bahda isboortiga soomaaliyeed iyo qabanqaabiyaasha tartanka ka dhaca columbus ohio sanad walba bashiir adiguna dareenkaaga wallahi dareenkayga lama soo koobi karo meeshaan waxaan ugu imid dad badan oo mujtamaca soomaaliyeed magac iyo maamuusba ku leh aad ayaan ugu faraxsanahay sanadkiiba maradan meeshaan ugu imaano insha allah annagana waxaan rajaynaynaa inay noogu imaadaan april bilowgeeda sanadkan oo aan ku qaban doono koobka columbusda soccer cup la baxday sanadkii labaatanaad sanad guradii labaatanaad insha allah aad ayaan rajaynaya marka inay nagala soo wada qaybgalaan aad baad umahadsan tahay magacaaga igu bilow adigana
calimuddey cali muudey bal adiguna dareenkaaga iyo halkaa ka timid aniga waxaan ka socdaa magaalada toronto ee canada dareenkeyga wax lasoo koobi kara maaha macnaha isboortiga waa waxa keliya dadka mideeyo oo waxa soomaalida ay u yaqaaneen arrimaha bulshada waa waxa keliya aanan lahayn maaragtay caatifiyad qabiil dad badanoo muddo ismoogaaya inay is arkaan waxa ugu muhiimsan waa taas insha allahna waxaan rajay doonaa sanadka dambe haddaan nahay reer toronto sanad sanad guuridii soddonaad ayaa noo soo socoto waxaan leenahay dad kasta oo isboortiga inay kasoo qayb galaan waana mahadsantihi v o a aad baad umahadsan tahay baashe cali baashe soo maha baashi torontoad ka socotaa qabanqaabiyaasha tartamada ka dhaca torontoad ka mid tahay bal adiguna dareenkaaga
wallahi dareenkeyga ma la soo koobi karo waa xisaabsanaa sanad walbo imaatinka halka september labor dayga aan imaadno annaga oo masalayno canada iyo asxaabta aan halkan kula kulno iyo cayaarahan la dhex maro darteed dareenkeena aad buu u sareeya waxaa si gaar ugu mahad celinayaa v o a waxaa si gaar ugu mahad celinayaa qabanqaabayaasha d c ayaa ayagana si ugu mahad celinaya insha allah de kulankan kulan mar hore bilaabada wuu sii socon doonaa anagana waxaan taraagan garaynayna insha allah haddii ilaahay yidhaahdo in aan hore usii wadno inta aan wadi karno aan soo keeni karno ummadda soomaaliyeed gaar ahaan sportska maadaama uu yahay meesha keliya ay meel walbo adduunyada la joogo ay aad iyo aada iskugu xiran yihiin taasaan rajaynaynaa inaan maarata isku keen aad baad umahadsantahay baashe ciidiid deenya ayaa iminka dhinaciga taagan ciidiid adiguna waxaad ka timid atlanta georgia bal ka waran dareenkaaga iyo ciyaarahan ka dhacay d c
bismillahi raxmaan raxiim wax nimanka saaxiibada igu horeyn horey u sheegeen yani waa waxaan ku xisaabtano dareenkeenu aad iyo aad aad ayuu macnee u sarreeyaa rabitaanka aan rabno even waktiga inuu nagu yaraado maalmaha aan joogno ayaa suurtooda mararka qaarkood inaan sii joogno maalmo kale si aan macnii usii wada sheekeysano barnaamijkana usii wadno marka dareen lasoo koobi kara maaha sanad walba markaad meelahan timaadaan ciyaarahan ciyaaro kaliya uma timaadaan waxaad u timaadaan iswilow iyo sheekaysi iyo isdhexgal saa sheegta waaye iswilow sheekaysi taariikh hore ka sheekayso midda cusub waxa aan nooga aadan dhalinta yaryar ee soo socoto waxaan u gudbin karo in lahaan jiray jiri jirtay in waddan sida cayaartooyda adduunka u yaqaanaan inaan cayaartooy muctarif oo la yaqaano inaan lahayn marka shuruucdan la isticmaalo inaan lahaan jirnay waddan jira inaan ahayn ayaan masaajkaasaan u gudbinaa ilmaha yara aad baad umahadsantaha ciidiid xafladdii weli waa socotaa waxaan rabaa inaan iminkana u gudbo maxamed buube oo isna london ka yimid maxamed buube ciyaaraha london ka dhaca oo sidan oo kale north america looga qaban qaabiyo ayaad adiguna kamid tahay dadka yurub ka qaban qaabiya bal waxaad noo soo raacday diyaarad oo badweynta atlantic aad kasoo gudubtay bal dareenkaaga iyo waxaad ugu timid b c ciyaarahan masha allah bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed sportigi meel kasta ay joogaan marka hore waa salaamaya marka iyo shaqaalaha iyo v o eeda dhammaantooda insha allah waana ku mahadsantihiin fursadda qaaliga ah aada isiiseen marka aan caawa maaragtay joogo walaalahayga aan jeclaa adduunka aan ugu jeclahay washington d c marka ciyaarahan aan kasoo qayb galayna runtii macnaa waa mid aan weligay aan ku hamin jiray inaan kasoo qayb galo waa sanadkii labaad aan imaanayo two thousand fifteenna waa imid markana waa imid alxamdulilah waxaan imid iyaga dartoodii waay inaan arko xaaladooda arko asxaabta ku arko walaaleyga aan aan jeclaa adduunka aan ugu jeclaa waa dadkan ciyaartooyda isboortiga ama maamulka ama garsoorayaasha ahaadaan ama cidda doonto isboorti sheegta ayaan maaragtay meeshaan ku arkaa waana ku faraxsanahay waa mid aad ii qiirigeliso waana jeclahay mar kasta inaan imaado waddanka insha allah aad baad umahadsan tahay buube aan idinku celiya studyaheena magaalada washington waxaan joognaa gebagabada kulan tartan afar kooxood loogu qabtay magaaladan d c oo sanad walba la qabto oo soo bilowday kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii kaas waxau ahaa waryaheena maxamed colaad xasan oo nooga waramayay munaasabad uu kaga qayb galayo gobolka virginia stuudiyaha waxaa igu wehelisa sahre ciidla nuur sahre haye dhinacii heesaha maxaa noo haysaa yaa salaam codkaasina soo gaadhaya waa sahre axmed cabdilaahi sahre ilays waad iga soo habsaantay habboonayda inaan dhaqsa ku helaabay tiri sahre axmed cabdilaahi sahre ilays oo heestaasi ku luuqaynaysay waxaana gebagaba wahay idaacadeedii subaxnimo tan iyo intaanu dib u kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur iyo asxaabtii nagala qayb gashay idaacaddooda leh sidaa iyo nabadgelyo
anoo u helinaya adanku helano qalbigan kugu haya haddaan isku ka haleeyo haddaan isku ka haleeyo haddaan isku ka haleeyo haddaan isku ka haleeyo